الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي اللحاد كتابك الياقوت النفيس في مذهب الإمام الشافعي الاستنجاء halkan waxaa laga hadlayaa waxa la yidhaahdo alistinjaa istijaysiga alistinjaau luqatan min jihati luqada alqadcu goyn baa la yidhahda wa sharcanna isaalat lkhaariji xagga sharciga waa dhab baa loogu sii dadaalaa inaad wax looga jeedo fahamtidooda waa isaalatu lkhaariji kii soo baxay suulintiisa mid soo baxay in la suuliyo kaa soo baxay oo annajisi najaase ah kaa soo baxay oo almulawithi meesha ku dhegaya oo ku dharoomaya oo qoyan min alfarjina ka soo baxay can ilfarji in laga zuuliyo meeshuu ka soo baxay bimaa in biyana looga suuliyo ow xajiran dhagax labada un baa lagu isijeysaa ama biyo ama dhagax dhagaxa waxaa la mida wixii macnihiisa oo kale oo ma garanaysaa qoryihii iyo geedihii iyo xaashiyihii adkaa iyo waxaa la mid marka isaalatulkhaariji kii soo baxay suulintiisa khaarijkii an najis wax soo baxay oo najaaso ah oo mulawis ah oo meeshii ma garanaysaa ku dhegaya oo qoyan oo ma garanaysaa min alfarji kana soo baxay baa canilfarji laga zuulinayaadoo bimaa in biyaa looga suulin aw xajarin dhagax waxaasoo ama horey ha ka yimaadeen ama gadaal ha ka yimaadeen ayb najaasadaasaa la iska zuulinayaa marka qofkii isku dara biyihii iyo dhagaxii baaba sii fiican dhagaxii wixii la macno ahaa ama dhagaxiiba sidii lagu ammaanay qoladii reer quba masaajidka qubaa la yidhaahdo madiinatu munawara ku yaal baa markay dahaaro qaadanayaan dhagax intay isticmaalaan bay biyana isticmaalayaan ka aayaddan waxaa soo degtay fiihi rijaalun yuxibuuna an yatadaharuu wallaahu yuxibu lmudahiriin aayadaasaa soo degtay oo ammaanaysa ayb waxaa lagu isijeysanayo wax xurmale waa inaysan ahayn wax najaasaa waa inaysan ahayn saddex dhagax ama dhagax saddex dacal leh saddex daraf leh oo kale baa ugu yar arrimaha waaba laynoo sheegayaa xaashiyahan ama sooftiyadan ama waxyaalahan suuliyaasha loogu talagalay oo la dhigo oo wax layskaga tiro oo maanta adduunka soo baxay waa la isticmaali karaa kuwooda awoodda leh oo la-anna waxa weeye hadduu mar jaamid yahay daahir yahay qaalic najaasada fujinayo way fiicanta weliba qofku intuu najaasada gacantiisa la geli lahaa inuu marka hore iyaga isticmaalaa fiican gacantii lafteeda qofku wuxuu waa iskaga dhaqi karaa leanna hadhowta waxaa fiican hadduu gacanta wax iskaga dhaqo inuu saabuun misna ku falaxasho iyo wixii la mida ayib wal afdalu sida fadliga badan alistinjaa u istijaysi weeye bilxajari dhagax lagu istijayso uma dabadeedna itbaacuhu raacintiisa dhagaxaas bilmaa-i biyo in la raaciyo dhagaxu najaasada waa fududeeyaa laakiin meesha kama wada dhammayn kara wax kas laakiin biyuhu waa ka wada dhammaynaya biyihii in laga dabageeyo uma intaa ka bacdi alikhtisaaru ku gaabsasho calal maa-i biyo haddaan labadiiba la isticmaalayn in biyaha lagu gaabsado baa fiican wayajuusu waxaa xataa iska bannaan alikhtisaaru ku gaabsasho cala alxajari dhagax marka dhagax la isticmaalayo iyo dhagax wixii macnihiisa leh in biyo la waaye maaha haddeer isagoo biyahan iyo baddaan iyo waxaan roob iyo xareedda ay dhex fadhiya wuu dhagax iska isticmaali karaa warqadaha adag isticmaali karaa qoriga adag isticmaali karaa marka biyo waadi shardi uma aha marka kuwaan la isticmaalayo laakiine marka dhagax lagu gaabsanayo bitiscati shuruudin shuruud oo sagaal ah helideed baa shardi ah sagaal shardi baa la fiirinayaa meesha waa kuwii aan kusoo marnay kutubti kale iyo xataa safiinuhu qori jireen safiinuhu sideed buu qori jiray waxa weeye shardiga koowaad anlaa yajifa najisu najaasadu inaysan engegin najaasadii hadday kaadi ahayd iyo hadday wax kale ahaydba waa inaysan qalalin marka dhagax wax tarayo iyo dhagax wixii la mida hadday qalasho dhagaxuna waa qallalan yahay waxba kama qaban karo waxba meesha kama tarayo kow waa shardi inaysan qoyan tahay aysan qalalin wa anlaa yantaqila waa inuusan guurguurin wixii soo baxay waa inaysan guurguurinoo markuu soo baxayay intii uu taabtay meelo aan ahayn waa inuusan taaban cama istaqara fiihi cinda alkhuruuj markuu soo baxayay intuu gaaray meel aan ahayn oo kale waa inaysan kaadidii iyo wixii gaarin ayb wa anlaa yadraa waa inaysan soo darin calayhi maxalka dushiisa aakharu najasun aakharu najaaso kale waa inaysan soo darin najaasadii timid oo socotay midaan ahayn waa inaysan imaan soo darin macnaha qofkii najaaso kalaaba kusoo duushay tii isaga ka timid baa dib ugu ugu duushay waxay doonto ha noqoto haddii ay sidaas dhacdo biyaa lagama maarmaan noqonaya dhagaxii kuma filna loogama jeedo weligii dambe waa inaan wax ka imaan hadduu hadda dhagax inta ku isijooday dhowr saacoo dambe markuu socdo inta kaadi qabato misna meel fadhiiso misna dhagaxii iyo wixii lamida waa isticmaali karaa ee hadda intuu meeshaan fadhiyo wixii markay yimaadeen oo soconayeen intay gaareen jirka taabteen meel aan ahayn oo ka baxsan waa inaysan taaban wa anlaa yujaawiza waxa soo baxay waa inaysan dhaafin asafxata baryaha iyo walxashafata xashafada dakerka inta hore waa inaysan dhaafin haddii ay baryaha qofku inta isdaboosho markuu taagan yahay ay dhaafaan sida maalan qof shuban ama wax la mid ah ku dhacay oo kale amaba kaadidii intaa hore ay dhaafto markaa dhagax waxba ma tarayo dhagax ha iskaga fududeeya hadda ha iskaga khafiifiyo ha iskaga qallajiya laakiin sijo maaha biyaa lagama maarmaa noqonaya wa an yakuuna waa inuu yahay masaxaas bialaai masaxaatin saddex masax saddex dhagax ama hal dhagax oo saddex dhinac leh saddex daraf ama dacal leh xataa dhagaxa u horeeya qofku haddii ay meeshoo dhan nadiifiso khasab laba kale waa inuu ku daro haddii saddex dhagax markuu isticmaalo weli meeshii qoyaan laga tirayana waa inuu mid afraad ku daro mid shanaad ku daro mid lixaad ilaa intay doonto ha gaadhay ilaa meeshii uu ka dhammaynayo wa an yunqiya waa inuu dahiro yunqiya waa inuu ya ku dahiro almaxalla maxalka maxalka waa meesha wax ka yimaadeen waa inuu ku nadiifiyo ilaa aan wixii ay ka dhammaanayaan wax biyo maaha wax kale aysan suulinayn ilaa ay ka harayso wixii dhagax ku filan yahay oo dhan waa inuu ku dhammeeyo ayb wa an yakuuna waa inuu yahay almamsuuxu bihi shayga wax lagu masaxayo wax lagu tirayo daahiran dhagaxa iyo waxaa la isticmaalayo daahir waa inay yihiin hadduu dhigo kale iyo najaaso mid a iyo soo qaato ma anfacayso almamsuuxu bihi kan wax lagu masaxayo wax la marinayo laftiisu waa inuu daahir yahay wa an yakuuna waan inuu yahay qaalican mid najaasada fujinaya oo awood leh wa anlaa yakuuna waana inuusan ahayn muxtaraman mid xurmo leh kamaa mara sidaynu soo marnay hadduu xurmo leeyahay laguma isijeysan karo waay wax xurmo leh hilib meel yaalla khubsi rooti ama kimis ama wax saas oo kale hadduu dhaho waxbaan iskaga tiraya laga yeeli mayo lafihii baa la mida lafaha wax iskaga tiraya hadduu yidhaahdo lafaha midda kale jinka cunadiisa weeye jinkay dacaam iyo cunno u yihiin oo yaan laga xumayn baa layidhi ayb atayamumu hada maxalu booraysigii baa hadda halkaan looga hadlayaa tayamum booraysi waxa la yidhaahdo gebagabaysi atayamumu boora isugu luqataan xagga luqada jimjaad luqada alqasdu waa qasdid luqada marka ereyga lagu leeyahay luqadana sibuu ku noqonayaa sharciga iyo masaladan hadda laga hadlayana sibuu ku noqonayaa marka luqatulcarab ereyga sidaana luqada waa ku yahay sharciga marka la joogana saana ku yahay luqada baa ku baranaysaa ku fahmaysaa hadda luqada tayamum qasad baa loo yahay waxaa u qasaday yaa fatayamamu saciidan dayiban ciid wanaagsan u qasda doonta macnaha raadsada waa qasad soo maaha marka qasad baa la yidhahdaa ninka hadda hoos shaacir oo sharax weyn qofkii fiiriya qasad inuu yahay nin baa wuxuu yidhi tayamamtukum idinkaan idiin soo qasday lamaa faqadtu ulinnuha dad waxgarad oo kale markaan waayey wax waxgaranayo caqli iyo qoonle oo kale markaan waayey baan idinka idin soo aad cid kale waa waaye laa idinka unbaa markaa iska sii ku aad wax waxgaranaya markaan waayey baa dantu igu qabatay inaan idin soo aado waman lam yajid maan buu yidhi qofkaan biyo helin tayamama biturbi qof biyo waayey ciid ku booraysa buu yidhi ciid buu ku booraysaa marka haddii wixii ficnaa aa wada biyihii dee boor baad danta noqonaysaa haddaan cid wanaagsan oo ahlo caqliga waayey idinka hawsha idin dhaafi weydo deen yaa idin soo aad nin baa gabay ku daray marka waxaa dhacday buu leeyahay kitaabka hadda sharaxa ah nin dadka afrikaanka ah alifriqiyiin bal ifriqiya afrikada ah oo aan luqada carabiga aqoon badan u lahayn baa magaaladan tariin buu yimi oo yamanta ku taalo culimada badan marka nin shiikhu u yimid wuxuu ku yidhi ilaa wa ilaa culimmada waaweyn nin ka mida ige markaasaan waxaan u geeyey buu yidhi caalimkii weynaa alcallaama calawi almashhuur nin caan ku noqday baa cilmiga iyo fadliga iyo akhlaaqda markuu soo hor fadhiiso aan idhi sheekhan weyn baan kuu keenay buu beytkaas akhriyey beytkii haddeer tayamamtukum lamaa faqadtu ulinnuha waman lam yajid maan tayamama biturbi moorka isagu wuxuu doonayaa inuu ammaano sheekha laakiin wuu caayay lan luqadii usan noqon qofka haduusan luqadii garanaya meel kale afka loo gelinaya beytkan uu midhaa kor ka yaqaanay wuxuu yidhi niyow shiikow caalimkii dee waddanka u weynaa waa loo keenay idinkaan idinkaan idiin soo qasto idiin imid markaan waayo cid kaloo waxgarada macnaha waxgaradkii u fiicnaa waa lasoo waayay idinkaa danta wikin qabato oo kale wey isaguse wuxuu rabay inuu dhaho dee ninkii u fiicnaa aan soo aaday oo meesha ugu caansanaa waa adiga oo aan u imid marka wuxuu yidhi markaan cid kale oo ahlu caqliga waayey waanu idinka dad iska kii soo aadi sidii qofkaan biyo helinba booraysi ugu khasbanaan jiray marka sheekii wuu fahmay wuu iska qoslay wuu garanayaa ninkaan inuusan luqada carabiga dhabu aqoon wuu gartay ayib wa sharcan xagga sharcigana tayamum waxaa la yidhaahdaa iisaalu turaabi turaabka iyo ciidda gaarsiinteeda ilalwajhi wejiga walyadayni labada gacnood biniyatin maca niyatin niyo maceed niyadaasoo maksuusatin la gaar yeelay booraysi waxaa la yidhaahdaa abba waa taqaan wejiga iyo labada gacnood oo boor la gaarsiiyo niyana lagu daro niyo markaa wejiga marinays aanihaysato inaa booraysanaysa taasaa sharciga la yidhahdaa waay qur-aankuna waa inoo sheegay fatayamamu saciidan dayiba axaadiid kaloo badan oo soo aroor marka booraysigu waxa weeyaan bedolka imaamu shaafici waxa wey wejiga markii la marsho labada gacnood ilaa suxullada waa in boorkii la gaarsiiyo adilo kaloo badanoo xoog badanna waa soo aroornay wejiga iyo labada kaf keliya in lagu kaaftoomi karo labada kaf intaan booraysi wejigii baa marisay intaan keliya markaas labada kaf inaa marisid boorka waay madaahib sidaa qabtana oo kale way jidhaan ayb booraysigii marka ba halkaas arrimihiisii hadda laga gudagelaya asbaabu tayamumi booraysiga asbaabta keenta sabcatun waa toddobo qof markuu dhahayo waa booraysanayaa maxaa sababa toddoba mid waa inuu sheego toddobadan midkood baa in la booraysa keenaya ummaddeena waxyaalaha lagu khaas yeelay weeyo nebigu xadiis wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam wajucilat liya lardu dhulka waxaa la iiga dhigay masjidan wa dahuura melkishaan doonana waa looga tukan karaa ummadayda mid wax dahiraysana waa la iga dhigo ciiddeedii baa lagu daharo qaadanaya ummadihii hore inay kiniisadda iyo meelaha ay galaan maaragta mooyaane baycada iyo biyaca waxaas meel kasta kuma cibaadaysan karin ummaddan qof kasta meesha salaada ku qabato ku tukan karaa masjid iyo hayru masjid asbaabtu waa toddoba nadamaha bacduhum barkood baa waxay ku taxeen biqowlihi hadalkiisan beytkan keliya haddaa xafido toddobadii waa haysaa faqdun wa khawfun xaajatun idlaaluh maradun yashuqu jabiiratun wa jiraaxu waa toddobadaas midka koowaad waa faqdu biyo waayid waayid biyihii baa la waayay war maxaa u booraysanaysaa biyaa biyaa la waayay xisi xisi ahaan lamaba hayaba biyaba lama hayo biyo la-aan baa jira oo oo masoore wey midda labaad waa khawfun waa cabsi maxaa u booraysanaysaa waxaan u booraysanayaaba leeyihi khawf oo noqonaya cabsi muxuu ka baqayaa naftiisu cadow uga baqa ama dugaagba uga baqa libaa halkan shaash weyn oo jooga baa biyihii ka sokeeya uu ka baqa hadduu aado ama xoolahan xoolihiisa hadduu ka tago ama qaataba mid wax dhaca iyo mid wax xadabuu ka baqaya markaan leeyahay biyihii hadda waa dooxadaasay biyihii xareedda ka muuqdaan iyo galkaa biyaha laakiin cadow baa ka sokeeya bahal ama bini aadam wuxuu doona ha noqday kaas iska booraysanaya maxaa u booraysata cabsi khawfu waaye midda saddexaadna xaajatun waa baahi biyihii waxaa u baahan noole xurma leh noole xurma leh isagaa ka mid a dhaankaadaa kuu raran biyahan ilaa meel fog baa u socotaa adiga cabitaankaadiiyo cunno karsigaadaba kama badna ilaa maalmahaa sii socoti salaadaa ii darana waa ku weysaysanaya dhihi mayse salaadda waa tukanaysaa laakiin boorayso biyahaadana dayso xataa adigu haddaad u baahnayn dadka kula socda u baahan yihiin waa lam kama isticmaalaysa xoolaha doonkaa iyo dhaanka markii la keeno dadka asqada iyo iyo xoolaha doonkaa iyo dadka wada caqday intaanaa noo hadhahaantaasi wax noogu jiraan iskama bixinayno annagaba weyse noogama badna la dhihi maye waxaa nafleydaayo beerkooda gubanayaa la siinayaa adigana boorayso waay midda saddexaad waa midda xaajatan waa baahi midda afraadna marka xaajadaas dee dad badan baa saa u fahamsanayn oo biyihii xataa naftiisibuu ka caqinayaa wuxuu leeyahay haddaan cabo weysada weese la-aan baa igu dhacaysa weese lama waayayo dhulka ilaahay baa dul maraysaa meel kasta boor baa yaal xataa maalmaha soo socda oo dambe haddaa u baahan tahay biyaha inaa isticmaasho lama rabo waa inaad booraysato asqaan ahayo haraad baa nafta iiga dhacaysaa adeero i waraabi warmaandhow aniga weesadaasaan wataa kuna siin mayo salaadaydaa ii daran hadduu yidhaahdo lama rabo dee wuxuusan akhrisan halkaan idlaaluhu baa ka mida biyihii dhumintiis biyihiibu iska dhunsha idlaaluhu maagii ayuu iska dhumiyey waaye oo maxay ti neefkii biyuhu ugu rarnaayeen ratigii iyo daabadii iyo dameerkii iyo wixii baaba iyo biyihii saarnaa waa isla dhume biyihiiba lama hayo waaye muxuu samaynayaa wuu booraysanayaa ayb waa afar intaas maradun xanuun weeye midka kale oo yashuqu dhibaya qofkaani biyo maba waayine waa biyaha hadduu isticmaalo xanuun buu ka baqayaa naftiisa ama xubin xubnihiisa ka mid a ama xanuun haya inuu muddada kusii dheeraato ama xanuunku inuu tirada ka bato biyaha marka ha isticmaalin baa la yidhi maalan nabar baa ku yaalla xanuun kalaa haya ha u dhowaan baa la yidhi isagaa og ama takhtar baa u sheegay ama qof tajriba laa u sheegay waa inuu qaato booraysto la-anna maxaa yeelay waa maradu yashuqu xanuun dhibaya waxaa tan lixaad waxaa weeyaan jabiiratun kabnin jabiira kabay baa saaran hadduu iska siiba kabaygan dhibaato ka baqaya kabayga soo gacan ma saaran ama lug ama wax la mida hadduu isdhointag meesha ka fidhid meeshii dhaq aa weysaysan tiri biyaha meeshaana la marin jiray oo kabaygii furo de waa ninkaa kabanoo dhibaataa gaaris lafihiisa iyo wixiina kala daataan baa dhici ka dha waayo kabayga waxaa la mid ah buu yidhi waxa maanta jiro oo millu suuqin wa cisaaba faashadaha iyo bahal yar oo sharooto mayaa la dhahay sharooto iyo waxyaalaha la isku dejiyo dhan waa la mid hadda kitaabku waa qoraya sharootooyinkaasi waxaas hadday meesha saaran tahay dee meel la dhaqi lahaabaa bahasha dusha kaga dhegan tahay soo maha inta fayowna ha dhaqo hana booraysto hana booraysto tan kalena waxaa la yidhaha wajiraaxun dhaawac dha nabar baa ku yaalla kabayba ma saarna nabarkan haddii biyaha la taabsiiyo dhibaataa ka imaanaysa muxuu samaynayaa nabarka inta aan ahayn fayow ha dhaqo nabarkana biyaha ha ka daayo ha booraysto meesha ha u booraysto khalaas toddobadii keenaysay asbaabta tayamum waa kuwaas ayib sidaasaa marka loola soconaya qof baa wuxuu joogaa buur dhaladeed ama jeel buu ku jiraa biyana ma gaari karo boorna ma haysto muxuu samaynaya waa inuu bo waa inuu iska tukado waaya marka xayawaan xurmo leh markaynu ka hadlaynay waxaa jira xayawaana xurmo lahayn kuwaan xurmada lahayn waa lix murtadka gaalka xarbiga gaalada dagaalamaysa muslimiinta la dagaalamaysa xurmo male eyga boqonogoyska ah iyo khinziirka oo doofaarkii ah taariku salaadka zaaniga muxsankaayo muxsankaayo guur hore isagoo soo maray zina ku dhacay lixdaasi xurmo male adoo biyaha adig wato haddii naftu ka dhacayso ku dhahaan biyaha na waraabi yaa kuwa iyaga la dhahayo xurmay leeyihiin oo la siinayo ma aha shuruudahooda oo dhan markii laga helo iyagu xurmo male biyaha iga waysan wataa baa leedaha kusiin mayo iyagu xurmo male laakiin wixii kaloo noolo ah baa xurmo leh waa inaad nafta ku celisid iyaga kuwa kale taariku salaadku marka qolada jameecada uu la socdo waa aragtay inuu balaayo yahay waxay isku mar waxay isku qole yihiin eygaas iyo doofaarkaas iyo maxaan ku ihahdaa gaalka dagaalamaya muslimiinta laynaya iyo midka murtadkaa gaalka kale diinta ka baxay iyo mid zinaysan oo guur hore soo maray zina ku dhaco kii dhagax lagu dilayay ah shan lix isagaa ku ah taariku salaad qoladaasuu la jamacayay saaxiibadiis waa kuwa faa-iido male salaada ka tag ayb marka waxaan la yidhaahdaa jabiirada waa kabniin soo ma wuxuu yidhi markuu qeexayay mid sharxa halkan hiy alacwaadu waa laamo allatii tuudacu cala alcudwi lmaksuur xubinka jabay laamo yaryar oo lagu kabo maaragtay laamaha yaryar oo meesha jabtay dhinacyada laga gasho taasaa la yihahdaa isagoo qofka u kamo qofkii marka kabigu saaran yahay waa booraysanaya shuruudu tayamumi booraysaga shuruudiisu ithnaa cashara waa laba iyo toban waxaa shardi ah laba iyo tobankaa in la helo kow an yakuuna waa inuu yahay waxa lagu booraysanayo bituraabin ciid ciidu noocay doonta ha u ekaato ciid guduud maya ciid cad maya ciid bacaad maya waxba ciida waa inay tahay wa an yakuuna turaabu turaabkuwaas ciiddaas waa inay tahay daahiran mid daahir ah wa an laa yakuuna waa inuusan ahayn mustacmalan mid la isticmaalay mustacmal oo qof hore ku booraysay ama adigaaba xubinka inta saadhay wejiga kuwaa marisay baa mar labaad ka masaxto rabtaa inaad gacnaha marisid lama rabo ayb ciidda kaa daadaadatay markaad maaragta adigu soo qaadatay isticmaashay ka bacdi waa la mid wa allaa yukhaalidahu turaabkaas iyo ciiddaas waa inaysan dheehin daqiiqun daqiiq iyo wanaxwuhu wixii la mida ciidda waa inaysan kaaga darmin daqiiq maxaa la dhahaa burkaan la canjeelaysto marku daqiiq markaana baa daqiiq la dhahaa innagu bur ma haysaa baan dhahnaa burku waa markuu miraha la leeyahay oo weli aan la shiidin marka la shiido oo daqiiq baa jawaanka ku qoran somayna arag hadda markan baa daqiiq la yidhahdaa markaan hadda sidaan uu budada uu yahay marka daqiiqdan iyo haddii boorkaa ku booraysan lahays galaan isku darmadaan ama sibirkii isku darmadaan ama dambaskii isku darmadaan ma suuroobayso daqiiq wa naxw wa an yaqsidahu waa inuu isagu u qasdo boorka waa inaad adigu doonato haddii qofkaani isagoo isla alleela aabooraysanti oo meel iska maraya inta turuturoodo kufo oo dagelgelin madaxa ku dhufto iyo wejig oo wejigii boorkii ka maraya gacanii dhaa walba waa booraysan laha waa igu yaallaa boorkii dee umaadan qasdina mar kale si kalea ugu soo dhacdo ama dabayl iska duulaysaba wejiga gacnaha u dhigta marka waa inaan u qasdo wey waa an yamsaxu waa inuu masxo wejha wejigiisa iyo wayadayhi labadiisa gacnood binaqlatayni laba soo qaadasho marka hore boorka hore wejiga boorka labaad labada gacnood laba soo qaadasho naqlatayn hal mar lama rabo saddex jeer iyo waxaasna lama rabo laba jeer soo qaado wa an yuziila anajaasata najaasadana waa inuu suuliyo awala marka horeba najaasada waa inuu suuliyo najaasada waa inuu suuliyo marka hadda innagu maxaa nidhi boor baa la isticmaalaya oo boorkaasi saciidan dayiban baa laga qaatay saciidku waa turaab dayiban dahuura imaam maalig rag baa waxay leeyihin wax kastoo dhulka dushiisa ah baa la isticmaali karaa oo hadda soomaalida d dad oo derbiyada iyo masaxanaya iyo meelaha iyo dee derbiyadii hore waxaan nuuradda ah ama sibirka ah aan waxba kaa soo raacayn maahayn derbi awalba dhoobay dhagax lagu dhiso hataa haddaa gacanta saa dhahday xun baa kaa soo raacaya boor wejiga marinaysa boor badan yaaba kuu dirayba marka laakiin madahab baa qabaa inay dee ciidan keliyaysan shardi ahayn marka hadda qofka muslimkaa wuxuu yidhi haddii jeel lagu xiro biyana ma hayso boorna ma hayso warbal derbigan dhagaxagii ka dhisan iyo dhoobadii lagu dhisay iyo gacanta iska marsado dantaa ku kaliftay waa arrin baa keentay taasina wataa najaasada waa inuu suuliyo awalan marka hore marka hore booraysiga ka hor xataa isijadii waa inuu hormarsho oo suuliyo najaasada wa an yajtahida waa inuu ku dadaalo fi lqiblati qiblada qablahu qabla tayamumi ibnu xajar baa saan qaba qimligu dhib male buu leeyahy qibladu dhankay kaa sii jidha intaadan booraysan sii ogow ku ijtihaad saa markaad booraysata haddiiba u tukatid adoo qibladii yaqaanayd dhankay kaa jidho wa an yakuuna tayamumu booraysigu waa inuu yahay bacda dukuuli lwaqti waktigu intuu soo galay ka bacdi weesadu waktigu aan soo gelin baa weysaysan ka dhaha weesadii saaka hadda duhurka ku tukan ka dhaha soo maa amaa booraysiga barqadii iskama sii booraysan ka dhaha adoo duhur u socda markii waktigu soo galo ka bacdi buu noqonayaa tayamum iyo booraysigu qabla daalika lama ogola wa an yatayamama qofku waa inuu u boorayso likulli fardin faral kasta waa inuu u boorayso faral kasta salaad baa ku tukatay weli waa kaama burin booraysigii yeelkaa mar labaad boorayso salaad kalaa soo gasho faral ah likulli fard waa in u boorayso laakiin hal faral iyo intaad doonto sunnaha waa ku tukan ka dhah janaasadii waa ku tukan ka dhah wakaa waa an yatayamama waa in u boorayso likulli fard wa faqdulmaa ibay biyo waayidood biyo waayidood baa shardi ah biyo waayidood hadeer baan babeydkii kusoo marnay asbaabtii bay tani ku jidhay ya faqdun soo kama bilaabanin faqdun biyo waayid bay ahayd marka halkan wuxuu kusoo daray waxaa la yidhahda waxay ahayd halkan in la yidhaahdo dalabul maay biyihii inuu raadraadso qofka mintaada booraysan biyo raadi reeraha weydii xagga bidhaan ka muuqata weydii xagga weydii biyihii raadraadi insaa la dhahaa bay habbooneyd baa amaa faqdulmaadu asbaabtiibuu ku jiray halkaan hadda haddii lagu sheegana waxba kaa xumayn mayso waxaa kaloo shardiya wacadamulmacsiyati macsiyo iyo dembi la-aanti bisafari safarka idaa kaana alfaqdu waayidu markuu yahay sharciyan mid sharci ah u fiirsa masalada waxaa shardiya qofku markuu booraysanayo safarka uu ku jiro hadduu musaafir yahay safrulmacsiyo inuusan ahayn qof dembi u safray iyo balaayo iyo xumaan ya uu safarkiisu macsiye yahay biyaha markii dee waa inuusan booreysan haddii waayidda biyuhu ay tahay sharci idaa kaana alfaqdu faqdigu markuu yahay sharciyan sharci mid loo nisbeeyey waayiddaa marna sharci ah marna xisi ah maalan tusaale yar aa ku fahamtaan kuu sheego qof baa safray biyuu wataa wuxuuna u safray waa dembi wuxuu u safray waa dembi biyana waa wataa wuxuuse yidhi iska boorayso biyahan afcabaad iyo cunno karsi ugama maarantini looma ogola kuweesaysaa laleeyaha biyahaada mana booraysan kadib maxaa yeelay safarkaa ku jidhi baa macsiya inuu dad soo laayo u socday inuu dad xoola ka soo baaday u socday inuu xumaan sameeyo u socday lagaa yeelmayaa laleeyahay booraysi biyihii maxaa yeelay waxa weeye ku weysayso war oomanahayo naftaa iga dhacaysa haddaan ku weysayso yeelka waayidaani waa mid sharci ah idaa kaana alfaqdu markuu yahay sharciya haye haddii kale ma rabtaa inaad booraysata toobadkeen safarkan macsiyada ka noqo ilaahu tubtu ilayka waa kuu toobadkeenay dheh markaas biyahaada waa cabbi ka dhaa waana booraysan ka dhaa weysadii lagugu khasbi maayo haddii qofkan biyaha waayida oo waayxisiba tahay biyaba ma haysto dee hadduusan biyo haysan danbaba u booreysanaya soo biyaba maba hayste laakiin idaa kaana alfaqdu markuu yahay sharciya sharci markuu yahay weeyaan ayib marka taasna intaas baynoo ka sheegay halkan masalo googaalaysi ku sheegay hunaa laqzun buu leeyahy yadkuruhu lfuqahaa xujo ama googaalaysi maa lihi jira waa sharax qof baa safray wuu booraystay biyihii markuu waayey buu booraystay waana tukaday isla isagii biyow hela wuu ku weesays waana ku tukaday markaasaa waxaa la leeyahay waxaa sheegtaa salaadow weysada ku tukaday waa soo celinaya salaadow booraysiga ku tukadayna ma soo celinayo salaadii weysada waa soo celinaya tii booraysigana ma soo celinayo xalku waa maxay ama jawaabtu lagu furayo xujadaas waxaa weeye qofkan waa safray junubna waa aha laakiin wuu halmaamay in qubays lagu lahaa haye saasuu iska ahay wuu iska booraysay wuu iska tukanayay salaadahaas dee booraysiga haddii aa biyo weydi weesa ah iyo haddii qubays lagugu lahaayo aa qubays weydi labada waa booraysanaysaa moogta waana tukanaysaa saasuu booraysigiisa ugu tukan jiray salaadiisa waa u saxiix saasuu ugu asxab ma soo celinaya booska qubayska booraysiga u jooga laakiin nin markuu weesaystay weesadan wax u tari mayso weesadu booskii qubayska wax kama tardho booraysigaa wax ka taree booskii qubayska weesada waxba kama tarayso ilaa wuxuu is leeyahay junubba maahida iska weesayso waxba u tari maysa markaas wuxuu yidhi furu faslun fasalkana ma qoro furuudu tayamum booraysiga fareelyaalkiis khamsatun waa shan alawalkan u horeeya naqlu turaabi ciidda oo lasoo raro wey ciidda soo qaado ahaani kan labaad anniyatu waa niyo ahaaliu kan saddexaad masxul wejhi wejiga masixidiisa weeye araabicu kan afraad masxul yadayni labada gacmood masixidooda weeye macalmirfiqayni labada suc laga gaarayo alkhaamisu kan shanaad adtartiibu kala tartiibin wey oo wejigu horeeyo gacnuhuna dambeeyaan marka tanna saas baa nidaamkeedu noqonaya labada gacnood waa la masaxaya ilaa ilaa suxullada waana inagii soo sheegnay qaar inay qabaan culimada kafeynka ayib marka madhabka imaam shaafici laakiin wuxuu ka mid yahay madaahibta ugu dadaalka badan madaahibta sunayaashaan ku daray sunanu tayamumi booraysiga sunayaashiisu kafiratu waa wax tiradii ka batay minhaa waxaa ka mid a asiwaaku cadayasha watasmiyatu alla magacaabi bismi illaahi raxmaan raxiim waa bisinka wa taqdiimulyumnaa midigta oo la hormariyo cala lyusraa bidixda laga hormariyo walmuwaalaatu in la xiriiriyo in la xiriiriyo markaa wejiga mardhi masaxdid gacnaha ku xuji wa takfiifu lqubaari boorka in layska fududeeyo takfiifu lqubaari takfiifu turaabi ciidda in laga fududeeyo min alkafayni labada kaf ciidda markaad soo qaato dhulka gacnaha ku dhufato ciidda xoogaa iska masa iska fududee ciidiyo buuxdada isku dhamooqi waxba looma baahna in layska fududeeyaa sunno ah wa kullu maabaa sunaa shay dhammaantii yumkinu suurtagal tahay maji-uhu imaatinkiisu wax kastoo imaatinkiisu suurtagal yahay oo min sunanil wuduu'i weesadii aan soo marray sunayaasheeda ah baa halkaana imaanaya hayra tahliifi markii laga reebo saddex saddex jeerki saddex saddexaynti weesada saddex saddex jeer soo lama dhaqayn la dhihi mayo boorka saddex jeer ku celi soo qaado wejiga mari mar labaad mari mar saddexaad mari lama dhahayo iyadu sunnahaas weesadaa leh booraysigu ma leh wixii kale oo weesada sunno u ahaa oo halkaana suurtagal ah inay yima inay timaado halkana waa imaanaysaa halkaana waa imaanaysaa والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب